haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha waxaa si wada jira barnaamijka noogu soo diyaariyey nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daandurey
ramadaan kariim ayaan idin leenahay waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hambulyada iyo heesaha barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah nuur xasan nuur barnaamijka waxaan idinkugu haynaa dhambaaladii aad inoo soo dirteen oo aan idinkugu darnay qhasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan oo hadda meel gebageba ah maraysa ibraahim warqadda ugu horreysa noo soo qabo dhambaalkan wuxuu noogu yimi nuur aabbo macalin ibraahim saleebaan iyo hooyo xareedo ismaaciil maxamed iyo xasan macalin ibraahim iyo xaaskiisa iyo aamine macalin ibraahim iyo seegeeda iyo saleebaan macalin ibraahim iyo xaaskiisa xaawo macalin ibraahim iyo seegeeda iyo xabiibo macalin ibraahim iyo caruurteeda iyo aadan macalin ibraahim iyo xaaskiisa iyo milyuun macalin ibraahim iyo seegeeda maxamed macalin nuur macalin faysal macalin iyo ladan macalin iyo maxamuud macalin iyo cabdiqaadir macalin iyo cabdixakiim macalin kaaho macalin iyo dhammaanba reer macalin ibraahim oo kala jooga kismaayo kenya iyo dalkan maraykanka waxay hambali u dirayaan yuusuf macalin ibraahim iyo waxay yidhaahdeen marwo ijraam cabdiraxmaan macalin oo gabar ay u dhalatay gabadhaasi oo loo bixiyey rumaan waxaana ay ku dhalatay magaalada nairobi soo barbara ayaan leenahay rumaan dhambaalka dhankayga ugu horreeya waa tahniyad dhalasho waxaana uu naga soo gaaray xuseen xasan xuseen oo loo yaqaano xusni fashion ashraf xasan xuseen iyo cali aadan maxamed ibraahim aadan maxamed cabdulaahi aadan maxamed iyo xaawo aadan maxamed hasiilo aadan maxamed canab ibraahim maxamed mulki ibraahim maxamed bakar cali maxamed iyo ibraahim cali maxamed cabdirashiid cali maxamed khadiijo aadan maxamed iyo abshir cabdi ibraahim xaawo cabdiraxmaan yarow iyo cabdicasiis maxamed ibraahim fartuun yuusuf maxamed hooye xaawo macalin xasan iyo ibraahim xasan oo ku magac dheer gobayaan dhammaan reer cali aadan maxamed iyo asxaab kale oo fara badan baa la yiri oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahaniyada dhalasho ay hawada u marinayaan maxamuud cali aadan oo ku magac dheer yemeni iyo faadumo cali maxamed oo ay gabari ugu dhalatay magaalada qardho gaar ahaan xaafadda xingood hoose waxaana loo bixiyey ikraam ikraam waxaana leenaha har noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin haatana ku soo dhowaada qhasiidadan bisha soon xurmeeya
xabiibkii udgoona xadhiidhkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya soonko xanaaneeya diinto xoogeeya soonko islaamnimada lagu xidhay shanta tiira xooga leelayna faray xilkoodii
shanta tiira xooga leelayna faray xilkoodii xajiya ee bayidhi lagu xujooba weeye waajibka xambaartaan lama xeeladeeye xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xayaatada adduunyadu waa xoor gudhaaye Aa, nafta xariga goyse dambaabkama xishoote nafta xariga goysa dambaabkama xishoote xaaraan laquutiyo booli lagu xiraadiyo xaasidkiyo xantiyo sonta waa kaa xumayse
waa tahay waxaa noo baaqay maxamuud ayuub isaaq iyo cabdinaasir jacfar sheekh banaanay ej ku magac dheer iyo ciise xuseen ibraahim iyo cabdiraxmaan mustafa maxamed farancisco iyo ayaan aadan cali cabdinaasir aadan cali maxamed samaan cabdiqaadir cabdimaalik shaawul kalame iyo waxay yidhaahdeen shaawul mursal ibraahim maama xabiibo ibraahim aadan iyo xamdi cali cabdi jamaal cali cabdi maxamed cabdi mataan iyo mustafa cabdi mataan iyo cabdikhaalaq cabdi mataan maxamed aadan cali dhammaan waxaa dadkaasi ay jecel yihiin inay hambali u diraan cabdisalaan abuukar aadan iyo umaano cabdishakuur mursal oo magaalada baydhabo uu wiil ugu dhashay gaar ahaana xaafadda isha wiilkaas oo loo bixiyey yaxye cabdisalaam waxaanay leeyihiin allah kaa dhigo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin ayaan leenahay aamiin ayaan ana u raaciyey ee waxaa noo baaqaya daandurey oo dadka kale ah maxamuud ayuub isaaq iyo cabdinaasir jacfar sheekh ciise xuseen ibraahim cabdiraxmaan mustafa maxamed ayaad aadan cali iyo cabdinaasir aadan cali maxamed samaan cabdulqaadir iyo cabdimaalik shaawul kalame shaawul mursal ibraahim iyo maama xabiibe ibraahim aadan xamdi cali cabdi jamaal cali cabdi maxamed cabdi mataan mustafa cabdi mataan iyo cabdikhaaliq cabdi mataan maxamed aadan cali dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cabdisalaan abuukar aadam iyo umaano cabdishakuur mursal oo dhowaan wiil ugu dhashay magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda isha wiilkaas waxaa loo bixiyey yaxya yaxya waxaan leenahay allah ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin markaana aan aadna dhankii qasiidooyinka ramadaanka waxaan idiin soo qabanay nebi ammaankan oo uu ku luuqaynayo cumar aadan
يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دخل الحسنات السلام عليك السلام عليك حياك الضحى بحياتك بركة لها حياك كوبيك يوم inaan booqdaan rabo odaa boqod talxiine bashir mawre walaal salaaliga geeya badan yaa rasuul allaahi yaa xabiib allaahi khayru khalqi illaahi yaa dukra alxusati assalaam calayka assalaam calayka
qolon bartiyo yiilku ku jiray usheedka baroortoon markaad luxudkan rabe odaa boqortay xidhe bashir mawre walaal dalaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dukhra alxusati assalaam calayka assalaam calayka markuu boqorkiina qiraa bulshada ugu yeedhi jiray inaan beledku marmaray bashleeyo ayaan rabe odaa boqortay xidhe bashir mawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa tobra alcuslati assalaam calayka assalaam calayka baraaruga markuu lahaa mukhtaar busan tudurguday inaan isku bifaon kalgasha bacadkaan rabe odaa boqortay xidhe bashir mawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra alcusati assalaam calayka assalaam calayka urdaydu ayaan daraa kuwa baradii waxyiga macbuudku baxnaaniye madiinana begsanow oda boqortay xidhe bashir mawre walaal dalaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra alcusati assalaam calayka assalaam calayka
labaalkan wuxuu noogu yimid axmed cabdulaahi cusmaan nuur iyo yaasiin cabdulaahi cusmaan nuur iyo cali daahir nuur jaamac moxamed xirsi iyo cabdisalaam kajooje hooyo faadumo baashe galow cabdisaciid baashe galow cabdi cabdulaahi baashe galow iyo maxamed cabdirasaaq aadan iyo farduusa cabdirasaaq aadan iyo mubaarak maxamed ow axmed deeqa maxamed ow axmed iyo suleekha maxamed ow axmed iyo roode maxamed ow axmed dhammaan dadkaas waxa ay hambalyo dhalasho gaarsiinayaan ayaanle axmed cabdulaahi cusmaan iyo iido cabdirasaaq aadan waris oo gabri ay ugu dhalatay gaashaamo waxaanay leeyihiin gabadhaas soo weynow noqo tii waalidkeed iyo dad kale iyo dalkeedaba wax tarta aamiin dhambaalada dhalashooyinka ayaa nagu badana waxaa warqadan ay naga soo gaartay fu-aad cabdulaahi cumar iyo hooyo hindi maxamed shurwac hooyo faadumo cigaal talyan iyo hooyo faadumo cabdille hooyo zamzam maxamed shurwac iyo hooyo deeqo maxamed shurwac hooyo hibo maxamed shurwac iyo hooyo miisaan maxamed shurwac hooyo binti maxamed shirwac iyo hooyo xaawo maxamed shirwac cabdi cumar maxamed shirwac iyo cabdi duraan maxamed shirwac cabdi cali maxamed shirwac cabdi cabdi shukri maxamed shirwac cabdi mahad maxamed shirwac iyo walaal sadi yuusuf walaal safiyo sandheer iyo walaal walaal cabdiweli sandheer iyo walaal faa'iise cabdulaahi cumar walaal xasan aadan cumar iyo fardowso aadan cumar aamine aadan cumar adeer aadan cumar salaad iyo raxmo xasan diiriye iyo caruurteeda dhammaan asxaabtaasi waxay u hambalaynayaan axmed cabdiwaaq cumar iyo marwadiisa raxme cabdi oo ay gabar ugu dhalatay degmada caabudwaaq gaar ahaan isbitaalka midnimo taariikhdu markii ay ahayd labadii bishan may sanadkan labada kun koob iyo labaatanka gabadhaas waxaa loo bixiyey bushra axmed cabdulaahi waxaanu leenahay bushra ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada qasiidada nabi ammaanka ah codkii zahre axmed jaamac
rasuulkii sharafta mudaniyo dunida shaaca looga dhigayo rasuulkii sharafta mudaniyo dunida shaaca looga dhigayo shidada aakhiro oo dhibkeediyo qiyaamaha loo shaqeeyo rasuulkii sharafta mudaniyo dunida shaaca looga dhigayo rasuulkii sharafta mudaniyo dunida shaaca looga dhigayo shidada aakhiro oo dhibkeediyo qiyaamaha loo shaqeeyo shamsiya dayaxii ima kaado shaqsina nebigan anna tanine rasuulkii nafluu shakilaan cilmigiisa ka wada ashaqeqo shamsiya dayaxii ima kaado shaqsina nebigan anna tanine rasuulkii nafluu shakilaan cilmigiisa ka wada ashaqeqo shaqalka quruxda lahaynayo shaanshaanudugiisu taaniyo naxliga quba uu urku sheelayo sharaarada laga asifayo shaqalka quruxda lahaynayo shaanshaanudugiisu taaniyo naxliga quba uu urku sheelayo sharaarada laga asifayo rasuulkii sharafta mudaniyo dunida shaaca looga dhigayo rasuulkii sharafta mudaniyo dunida shaaca looga dhigayo shidada aakhiro oo dhibkeediyo qiyaamaha loo shaqeeyo rasuulkii sharafta mudaniyo dunida shaaca looga dhigayo rasuulkii sharafta mudaniyo dunida shaaca looga dhigayo shidada aakhiro oo dhibkeediyo qiyaamaha loo shaqeeyo qur-aanka sharaxan intifaa'il rasuulku dusha uu uga sheegay habeen dadka oo oshi wada yidhi awada kii lagu ushareero qur-aanka sharaxan intifaa'il rasuulku dusha uu uga sheegay habeen dadka oo oshi wada yidhi awada kii lagu ushareero
dhambaalkan wuxuu noogu yimid nuur hooyo mako sheekh axmed iyo hooyo faadimo caliyow kuusow iyo abti aadan xaaji ibraahim iyo abti maxamed nuur xaaji iyo abti sayid ibraahim xaaji iyo abti sayid cusmaan xaaji abti faarax xaaji ibraahim iyo maxamed cali xaaji ibraahim iyo habaryar barwaaqo xaaji habaryar khatro xuseen muuse iyo waxay yidhaahdeen habaryaro xaliima mustafa calin iyo iqro xaaji ibraahim dhammaan reer xaaji ibraahim cusmaan waxaana jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan sheekh xasan sheekh eebow iyo marwadiisa xaniifa xaaji ibraahim oo gabar ay ugu dhalatay muqdisho gabadhaasina waxaa loo bixiyey xakiima sheekh xasan ha noqoto tiisoo weynaato oo waalidkeed dalkeeda iyo dadkeeda wax tarta aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey gebagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay markaan aan soo qabto mid ka mid ah qasiidooyinka ugu caansan ee sagootinta bisha barakaysan ee ramadaan waana wadac wadac yaa ramadaan qasiidadaas ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabaynaa barnaamijka hambaliyada heesaha oo ay wadajeeda kugu soo jeedinayeen nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo